halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayga internetka v o a somaly com
waa subax wanaagsan dhegaystayaal ayaan idin leenahay waa arbaco tobanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka saaka iyo caalamkana idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed cabdi sandheere
qodobadaad idaacadayda saaka ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida madaxweynaha puntland cabdiweli caligaas oo ka hadlay dagaalka tukaraq ee u dhexeeya somalilan iyo puntland puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dubadhiskiisa mana doonayso inay daadiso dhig soomaaliyeed
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya uga adkaan karto kooxaha mucaaradka ku ah ee al-shabaab haddii sida ay dowladdu codsatay laga daayo deemaha lagu leeyahay waxaad kaloo maqli doontaan xiisad ka soo dhex cusboonaatay dalalka turkiga iyo maraykanka xubinta ciyaaraha iyaduna meesha ku jirta marka horese warkii caalamka
qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa soo wada dhoweeyey heshiiska la doonaya in lagu qaboojiyo xiisadda dhex taallo dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed laakiinse dadka siyaasadda saadaaliya arrimaha gobolkaasi ayaa ka digaya in kuuriyada waqooyi laga yaabo in ay wadahadalladan haatan ee la furtay kuuriyada koonfureed ay uga dhigan tahay inay si hoose usii kordhiso barnaamijkeeda nukliyerka iyadoo wadahadal furtay markii ugu horreysay kulankoodani waxa uu furmayaa muddo laba sano ah kadib pyongyang iyo seoul ayaa waxaa talaadadii shalay ahayd ee isku raaceen inay yeeshaan wadahadallo kale oo ku saabsan arrimaha milatariga waxaana kuuriyada waqooyi ay ku raacday in ay si usoo diri doonto wafdi dhankeeda ka socda ciyaaraha olombikada oo lagu qaban doono kuuriyada koonfureed bisha dambe waxaa sidaasi si lamida kulankaasi lagu qabtay banmajuun oo ah deegaan ku yaala inta u dhexeysa labada kuuriye si hoose looga wada hadlay xiisadda arrinta ay salka ku hayso ee barnaamijka hubka nukliyerka ee kuuriyada waqooyi oo keenay in xiisadaha labadaasi dhinacay sii laba lixaadsadaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay sharci dejiyayaasha isaga ku dhowdhow talaadadii xalay inuu saxiixi doono sharci difaacaya boqolaal kun oo dhalinyaro ah oo soo galootiya haddii xubnaha oo ay isku raacaan arrintaasi dadkan ayaa masaafuris sugayey sidoo kalena waxaa madaxweynuhu sheegay in ay tahay in sare loo qaado amniga xuduudaha dhinaca koonfureed ee dalku la leeyahay waddanka mexico kulan ka dhacay aqalka cad oo ay warbaahintu goobjoog ka ahayd ayaa trump uu sheegay in wax ka beddel sharciga soo galootiga lagu sameeyo ay tahay wax laga wada xaajoodo wakhti kale wuxuu sheegay in loo baahan yahay weli in la dhiso derbigii xuduudda mexico iyo koonfurta maraykanka kaasoo dherarkiisu yahay saddex kun iyo laba boqol oo kilomitr laakiinse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in laga kaalmeeyo dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbigaasi madaxweynaha ayaa yidhi marka kooxdan sharci dejiyaashii ay la yimaadaan heshiis aniguna waan saxiixayaa
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in haweeneyda maalqabeenka ah tv-gana horey uga shaqayn jirtay opra winfrey ay u ordi doonto qabashada xilka madaxtinimo sanadka labada kun iyo labaatanka ee dalkan maraykanka laakiinse waxaa kale oo uu sheegay haddii sidaasi ay samayso in uu ku rajawan yahay inuu ka adkaan doono opra waxa ay noqon doontaa wax badan in lagu maadsado ma filaya in ay isu soo sharaxi doonto ayuu yiri xalay isagoo aqalka cad ee dalkan maraykanka donald trump kula hadlayay warbaahinta markaasi winfrey waa lixdan iyo saddex sano jir mana ahan qof u muuqda haatan in ay musharax tahay laakiinse hadalkeedii habeennimadii axaddii ay ka jeedisay xafladii lagu abaalmarinaya dadka jilayaasha ah heesaayaasha iyo sidoo kale wariyaasha ee la siinaya abaalmarinada ayaa sidii ay u hadashay waxa ay markaasi warbaahinta qaarkood hadalkeeda u fasirteen inay doonayso inay noqoto musharax madaxweyne sanadka labada kun iyo labaatanka
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa markii ugu horreysay xalay ka hadlay imaanshaha ciidanka somalilan ee deegaanka tukaraq ee gobolka sool madaxweyne gaas ayaa dalalka soomaaliya daneeya ugu baaqay inay kaalin ka geystaan xal u helidda arrintan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena garowe nuux muuse birjeeb madaxweyne cabdiweli gaas oo xalay saxaafadda kula hadlay madaxtooyada ayaa sheegay in somalilan ay duulaan ku soo qaadeen dhulka puntland xilli uu booqasho ku joogo sida uu tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo sida aad labada socotaan ah sideedii bisha dhawaad laba kun iyo sideed iyo toban maleeshiyada laga soo abaabulay maamulka hargeysa ayaa waxay duulaan qaabo ku soo qaadeen dhulka puntland waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka tukarad ay ka tirteen degmada laascaanood iyo gobolka sool waxaa xusid mudan in duulaanku maamulka hargeysa uu ku soo aaday puntland xilli uu booqasho rasmi ah puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka hargeysa u carqaladaynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed madaxweyne gaas ayaa sheegay in puntland ay ku mashquulsanayd in badan dhanka horumarinta islamarkaana ay kasoo horjeedeen in dhiig uu daato
puntland waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka argagixisada caalamiga ee al-shabaab iyo daacish duulaanku maamulka hargeysa kusoo qaaday puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dubadhiskiisa mana doonayso inay daadiso dhiig soomaaliyeed madaxweynaha puntland ayaa dhinaca kale tilmaamay in ay jawaab ka bixinayaan sida uu hadalka u dhigay imaanshaha ciidamada somalilan tukaraq oo siddeetan kilomitir kaga beegan dhanka waqooyi magaalada garowe dowladda puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda waxaana u sheegayaa maamulka hargeysa duulaanka ku soo qaadeen puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo inay heli doonaan jawaabta ku haboon haddaba waxaan shacabka reer puntland gudaha iyo dabaddaba ku wargelinayaa inay u diyaargaroobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka ee soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka hargeysa uu mas-uul ka noqon doono xawaarbuxnimada ka iman doonta duulaanka dhaawar ee ku soo qaadeen deegaanka puntland tan iyo wixii ka dambeeyey maalnimadii isniinta oo ciidamada somalilan ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka tukaraq oo fariisan uu ahaa maamulka puntland ee gobolka sool ayaa deegaanada puntland guud ahaan si xoogan looga dareemayey saansaan colaadeed inkastoo ilaa shalay ay degganayd xaaladda goobaha ay isku hor fadhiyaan deegaanka tukaraq ayaa ah goob istaraatiiji isku xidha nugaasha iyo hawdka gobolka sool waxayna ahayd tan iyo wixii ka dambeeyey labadii kun iyo toddobadii kastamka canshuuraha maamulka puntland ee gobolka sool kadib markii ay somalilan la wareegtay gacan ku-haynta laascanood xilligaas nuux muuse birjeeb v o a garowe
tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dowladda soomaaliya ayaa ka dhawaajisay in deymaha lagu leeyahay oo laga doonayo inay ka dhigan tahay in awood haddii laga daayo ay ka dhigan tahay in awood ay u yeelan karto inay ka adkaato dagaalka ay kula jirto al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhowaantan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labaatan iyo toddobo kun oo ciidamo soomaaliya ee leedahay oo milatari oo loo baahan yaho la tababaro ay ka dhigan tahay mushaarkooda markii la siiyo inay la dagaalami karaan oo ay ka adkaan karaan al-shabaab haddii beesha caalamka ay ka dayso deymaha ay u haysato soomaaliyana ay awood u yeelan karta in ciidamadeeda ay dib u dhisto haddaba maxay yihiin waxa isaga xiran difaaca ciidamada iyo sidoo kale deymaha laga daayo waxaan su-aalahaas iyo kuwo kaleetaba aan weydiiyey profesor xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda kalgari ee dalka kanada kana dhigo dhinacyada dhaqaalaha iyo canshuuraha
waa su-aalo aada u sarreysa weeye waxaanse isleeahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu sameeyey tallaabo xariifnimo ku jirto oo ah dee shuruudaha lagu xidhay markii hore si deymahan laynooga qaado oo ilaa shan bilyan runtii lagu qiyaaso inta badan ay dulsaar tahay dee ilaa waktigiis yaad barowdhacay ah waxaa laynagu xidhay inaan dhowr wax ka soo baxno kow inaan marka hore xagga maaliyadeenna aan wanaajino oo maamulka maaliyadda wixiina soo gala aan marka hore si fiican u maamullo musmaasuq la-aan aan ku maamullo isla markaas maxkamadaheenna iyo meelahaasoo dhan ay noqdaan dad musuqmaasuqa waxoogaa ka yaraaday oo waa mid a waxa laynaga doonaya oo kale in aan distoorka habayno oo federalismka iyo wixii aan magaranaysa hirgelinno oo dhaqaajinno isla markaana aan nabadgelyada wax ka qabanno marka wuxuu leeyahay prime ministerku halkau ka soo baxay waxa weeyaan nabadgelyadii waxba kama qaban karo si fiican wax ugama qaban karo waan ka qabanay dhinacii dhaqaalaha waan roonaynay oo ma garanaysaa cabdiraxmaan beyli iyo wasaaraddiisu waxay u eg tahay in iminka la yar aaminsan yahay o m f tu iyo hay-adaha lacagta caalamigii ay soo aami aaminayaan oo musuqmaasuquna ka sarreeya laba mar inkastoo maxkamadiya wax aynkaas weli aaniga la gaadhin distoorkii waxaad moodaa ina dhaqdhaqaaq jiro oo shirar iyo hawlaa jira dhinacii ma garanaysaa doorashooyinka waxoogaa guddigii doorashooyinka ugu shaqeeya waa la yar wadaa marka waxa laakiin dhinacii nabadgelyada ayaa weli khatira ka taagan tahay marka wuxuu leeyahay baraamirserku marka hore naga caawiya inaan shaqaalihii ciidamadii siin karo lacag si ma garanaysa aan uga adkaano al-shabaab waa gartay markii dhinac laga fiiriyo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay isdhahaan maxaa isu soo gelin kara ee dagaal ka dhana al-shabaab iyo dhinac milatari iyo dhaqaalaha dowladda ee rabto in laga sii maaragta khafiifiyo ama laga daayo marka dowladda dhinacyo kala gedisan inay isu keenayso ma u malaysaa haa waana farsamo runtii fiican wayna isku xidhayiin xaqiiqdii oo dee marka hore nabadgelyada marka la sameeyo eeg saddex arrimood baa laga doonayay mid wuxuu ahaa dhinaca horumar dhaqaale dhinacii ma garanaysa bili-aadnimada wax ka qabtaan iyo mashruucii la odhan jiray mashruucan ma garanaysa heshiiska cusub ay u bixiyeen ee ma garanaysa lagu saxeexay london new partnership for somalia la yidhaahdo waxaasoo dhan wuxuu marka hore soo jeedinayey in nabadgelyada la adkeeyo nabadgelyada haddii la adkeeyana in dhaqaalaha la adkeeyo dhaqaalihii haddii la adkeeyana in siyaasadii la dhiso wax sidaa isku wada xidhan bay ahayd marka wuxuu leeyahay baraaministerku wuxuu leeyahay farsamadiisu wuxuu leeyahay amison waa tan baxaysa ee ciidamadeedii la baxaysa in ciidamadeedu bedelaan weeyi oo aan mishaar siino haddii aanaan mishaar siinin noo dagaalami maayaan marka haddii lanaga qaado deynta lanaga lanaga daayo waxaa markaa loo furayaa deymihii waxaa loo furaya iyagu inay heli karaan lacago macaawino ah ayaa loo furayaa wadamada ka soo baxaya dagaalada oo dhan oo soddon waddan oo afrikaaba arrintaa gaadhay hadda ayaa loo ogol yahay la siin lahaa deyn lacag yarana dulsaar yarna waa la siin lahaa taasaa markaa wuxuu leeyahay aan ciidamadii ku dhisi karaynaa dhaqaalihiina markaasuu dhismi marka nabadgelyadii la helo ee al-shabaab wax burburinaya la waayo markaasuu dhaqaalino dhismaya marka waa arrintii ahayd digaaga iyo ukunta midkee soo horreeyeydii ayay u eg tahay runta waa gartay soomaaliya haddii kaba soo qaadba amisom ay meesha ka baxdo ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sugidda ammaanka soomaaliya soomaaliya maku filnaan doontaa awoodeeda ma yeelan kartaa ciidamase intee la eg ayay u baahantay dowladda soomaaliya inay dhaqaaliyo mushaaraad siiso si maaragta ay u hantaan ammaanka waa su-aalu sarreysa waana ta uu baraamirsoor ka sii hordhacay oo ah dee hadda waxaa jooga labiiyo labaatan kun oo ciidama ah oo waxaa jooga ajanabiya baa jooga weli haddana nabadgelyadii ma sugna oo lagamaadka marka waxa ay soo jeedinayaan dowladda iyo xataa ninka magaranaysa michael keaton oo ah magaranaysa ninka u qaabilsan sharciyada qura magaalada ciid soomaaliya arrinta ay wadaan hadda waxaa ka mid ah al-shabaab keliya waxaa ka adkaan kara soomaali ayaa ka adkaan karta marka ha la dhiso ilaa sideed iyo toban kun oo ciidamo ah oo soomaaliya ayaa markii hore lagu talagalay oo la qalabeeyo waata markaa iminka runtii tababaro dhowra loo wado oo wadamo dhowra wax tababara maraykan waxbuu tababaraa waxay imaaraadka waxbuu tababaraa ta ugu weyna waxay ka socotaa xarunta uu ku leeyahay turkiga muqdisho ayay ka socotaa marka waxaa laleeyahay haddii dhaqaalo la helo tababarkaana la helo waa la dhisi karaa ciidamo la dagaalami karaa shabaab oo meesha ka saari karaa waa tahay waxaa jirta in dowladda maraykanka dhaqaalihii ay siinaysa dowladda soomaaliya ciidamada ay hakinayso ama ay hakisayba marka taasi sidee bay caqabad ugu tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan u maleeya taa horta farsamaha meesha ku yeer jirto oo maraykanku runtii wada goyn maayo lacagta wuxuu doonayaa dowladda soomaaliyeed inuu ku cedhiiriyo in ay muujiso daahfuraan oo wixii la siiyey ee lacagta la siiyey meeshay gashay la hubiyo oo ayuu doonaya oo lacagaya yaryaro u bixiyeen baa meelay ka bixin la waayey asgar way jirtaa lalahaabaa ma garanaysa meeshii laga waayey waxyaalo badan baa markaa waxaa laga doonaya dawladdu in ay arrintaas musuq maasuq iyo waxa la xidhiidha ay adkayso hadday taa adkayso t i m f tu ay uga baahnaydna de way gaadhaysaa marka waa wax isku wada xidhxidhan ee maraykanku joojin maayo isagaa u baahan waayo ciidamo ma garanaysaa meesha laftigiisu keenay inuu ka adkaado isis baa tegaysa iminka lagu tumayaa inay markay ciraaq iyo suuriya ka tegto ay tegto soomaaliya ama nigeria meelahaasa lagu tumaya marka maraykanku marna ka hadhi maayo arrintee wuxuu doonayaa soomaalida inuu ku cidhiiriyo inay daahfuraan sameeyana lacagtii la siiyo meel lagu ogaado weeye waa arrin laisla ogyahay weeye kaasi wuxuu ahaa brofeor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda calgary ee dalka canada waxauu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga zahra cabdi axmed
madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa talaadadii shalay aheyd sheegay in dacwad maxkamadeed oo ka socoto gobolka new york ee dalkan maraykanka ay tahay iskuday afgembi siyaasadeed oo isaga iyo dowladiisa lagu hayo dacwadan ayaa waxa ay ku saabsan tahay muwaadin turki ah oo bangiga dowladda turkiga ka shaqaynayay kaasi oo hadal sir ah oo laga duubay lagu ogaaday in asaga iyo dad kale ay majaxaabinayaan cunaqabateyntii uu maraykanku saaray dalka iiraan wariyaha v o eda ee magaalada istanbul dorian jones ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere madaxweyne erdogan ayaa sheegay in dacwadda dembiga lagu helay muwaadin turkiya oo bangiga dalkaasi ka shaqaynaya ay tahay iskudaygii ugu dambeeyey ee hay-adaha sirdoonka maraykanka f b i ee c i a ay ku doonayaan inay isaga ku afgembiyaan madaxweyne erdogan ayaa hadalkan ka sheegay baarlamaanka dalkiisa maruu xubnaha xisbigiisa a k la hadlayey
temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı kuwii ku guulaysan waayey iskudaygii afgembi ee milatari ee turkiga ka dhacay bishii julaay shan iyo tobankeedii sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa hadda doonaya iskuday kale oo dalkiina lala beegsanaya yidhi mister erdogan waxaana uu intaasi ku daray in dacwaddan maraykan ka socota ay cinwaan u tahay iskudayga afgembi ee siyaasadeed xukuumadda ankara waxaa kalooy washington ku tuhuntay inay wadaadka fadhigiisu yahay maraykanka ee fatxullah gulen ay kala shaqaysay afgembigii guuldarraystay ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii kaas oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay boqol iyo konton qof maraykanka ayaa diida eedahan turkiga ayaa weydiistay in loo soo gacan geliyo master gulen oo ku nool gobolka bensylvania kaasoo isna diida inuu wax luga ku lahaa iskudaygii afgembi xiriirka labadan dal ee gaashaanbuurta neyto ka wada tirsan kuwaasoo iskudaygii afgembiya laba kun iyo lix iyo tobankii uu kala fogeeyey ayaa waxaa hadda uga sii daray markii maxkamad gobolka new york ku taallaa ay dembi ku heshay mehmed hakana tila oo sarkaal sare ka ahaa bangiga holt bank master atila ayaa lagu eedeeyey inuu jebiyey sharciga cunaqabantayntii la saaray dalka iiraan waxyaabaha ka dhashay dembiga master atila lagu helay ayaa keeni kara in xidhiirkoodu uu mar kale sii murgo sida uu sharxayo yezilada atila oo ka tirsan hay-adda global source partners waxaan arkaa xiisadda oo sii badanaysa maraykanku waxa uu ku hanjabi karaa cunaqabatayno dhinacyo badan taabanaya xitaa hanjabaadahaasi waxay taaban karaan hannaanka bangiyada ee turkiga arrintaasina waxay dhib weyn u keenaysaa in hay-adaha turkigu ay dibadda wax ka soo amaahdaan ayuu yidhi turkigu waxa u baahan yahay inuu soo amaahdo ilaa iyo lix iyo toban bilyan oo dollar bishiiba si uu u maareeyo baahidiisa maaliyadeed dhinaca kale madaxweyne erdogan ayaa talaadadii shalay ku hanjabay inuu weerari doono maleeshiyada kurdiyiinta suuriya ee y p g taasoo maraykanka xulafo kala ah la dagaalanka kooxda isis turkiga ayaa kooxdan u haysta koox argagixiso xidhiirna la leh dagaaladu mucaaradka kurdigu ku hayo dalkaasi turkiga samiix idis oo diblomaasiyadda wax ka qora ayaa sheegay in hanjabaadan turkiga laga yaabo in looga dan leeyahay in washington lagu cadaadiyo there's definite brinkmanship going here on the part of Turkey. There's no doubt about that, and, and there's no guarantee that it will get what it wants. But Ankara is banking on the fact that you know. Turkey hubaashii waxaa jirta istaraatiijiyad uu turkigu wato shaki ma laha taasi lamana hubi karo in turkigu waxa uu doonayo helayo hase yeeshee waxa uu ku xisaabtamayaa in maraykanka oo meel istaraatiijiya ka joogo uuna maraykanku meel kala tegi karin iyadoo weliba turkigu hadda dhinacyada ruushka u janjarsanayo marka waxay la tahay in ordowaanu cadaadis abuurayo si uu u yareeyo wax kasta oo lagu ciqaabi kara ayuu yidhi iyadoo ay maraykanka culays ku tahay turkigu waxa uu sii kordhiyey xidhiirka uu la samaysanayo ruushka madaxweyne ordowan waxaa kaloo eegayaa dhinaca faransiiska kadib booqasho uu toddobaadkii hore baaris ku tegey iyadoo warbaahinta dowladda turkiga raacsanna ay sheegaysay in faransiiska lagaga kalsoonaan karo maraykanka hase yeeshee baris iyo moscow labaduba waxay taageeraan kooxda kurdiga suuriya dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in turkigu ayna u ekayn in kooxdan uu weeraro dadka wax falanqeeya ayaa intaasi ku daray in haddii xidhiirka turkiga iyo maraykanka uu sii xumaado turkiguna uu sii wado inuu xulufo kala raadsado ay taasi markaasi uga sii darayso xurgufta labada dal dhex taalla warbixintii wariyaha v o eda magaalada istanbul dorian jones oo uu soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere markanna waxaaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha maxamed cabdi sandheere iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaro habeenkii xalay ahaa ka dhacay wadamada sbain iyo ingiriiska waxaana khadka telefoonka ee magaalada minneabolis igula jira wariyaha v o eda ee gobolkaasi maxamuud mascade maxamuud soo dhowow maxamed aad baad mahadsan tahay dalka sbain haddaynu ku bilowno maxamuudow waxaa la ciyaarayey ciyaar ciyaaro raacsan koobka la yidhaahdo cooba dilarey bal kulamadii lasuga hor yimid iyo natiijooyinkoodii aad baad umahadsan tahay koobkaasi habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray oo keliya kooxaha kubadda cagta ee falansi iyo las balmas ayaana ka mid ah kooxihii foodaystaray oo kooxda kubadda cagta ee falansi afar gool iyo waxba ay ku badisay kulan kalena waxa uu dhex maray kooxaha kubadda atletica madrid ee kooxda layida sbarteo waxaana ay ciyaartaasi saddex iyo bar ee guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee atletico madrid koobkan oo dabcan ah koobka labaad ee laga ciyaaro waddankaasi ayaa kooxaha waaweyn ee heerka koowaad iyo kuwa heerka labaadba ay ka qayb qaataan waan gartay haddaynu dhinacaayo dhinaca ingiriiska u gudubno ciyaarihii u dambeeyey natiijooyinkoodii habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa la ciyaaray koobka la yidhaahdo carabow kaab amaba efl kaabka loo yaqaano ayaa heerkiisii semifinal ka gaaray waxaana kulankii habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagtay manchester city iyo bristol city kooxda bristol city waxay wareegga sideeda ku soo reebtay kooxda kubadda cagta ee manchester united waxayna habeenkii xalay ahaa qaybtii labaad ee ciyaarta intaan la gaarin qaybtii hore dabayaaqadeedii ay gool ka dhalisay kooxda kubadda cagta ee manchester city iyadoo hal iyo eber qaybtii hore lagu kala nastay waxay u muuqatay kooxdani kooxda keli ah ee marka la eego kooxaha dalka ingiriiska si wanaagsan ula dheeshay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo kooxaha aan sidaa u wanaagsanayn markay kooxdaasi la ciyaarayaan difaac ayay galaan oo goosha ayay dabada la galaan laakiin kooxdani kalsooni badan ayaa ka muuqatay waxa ayna ku qaadatay manchester city ciyaartaasi inay guul ka gaarto sakanadii ugu dambeeyey ciyaarta markii lasoo gaaray oo ciyaaryahan sergio aguero goolka giisha u madaxeeyey kaasi oo ciyaartay kusoo gabagabowday hase ahaatee lug labaad ayay labadan kooxood sandheero isku ballansan yihiin oo laba toddobaad kadib waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda bristol city waxaana kooxdani ay dadka qaar isweydiinayaan haddii manchester city gurigeeda markay kula ciyaartay banoonigii habeenkii xalay ahaa quruxda badnaa soo bandhigtay talow marka gurigeeda la tago maxay samayn doontaa manchesterna ka soo badisay waa united e manchester ma isdaba dhigi doontaa inkastoo guul laga helay haddana banooni qurxoon ayay kooxdu soo bandhigtay waxaa jira maxamuud ow ciyaar aada u xiisa badan oo maanta loo ballansan yahay kooxaha arsenal iyo chelsea bal siday wax noqonayaan haddii aad sii saadaalisid dabcan labadan kooxood waa laba kooxood oo ka tirsan kooxaha ugu turuq aroon wadanka ingiriiska inkastoo arsenaal sidii hore aysan maalmahan ahayn haddana gulankii ugu dambeeyey horyaalka dalka ingiriiska oo labadan kooxood toddobaad ka hor ay foodays geliyeen waxay ku kala tageen labiiyo laba bareejac kulankan oo ka dhacaya gegida stamford bridge ee magaalada london ayaa la saadaalin karin sida uu noqonayo maadaama labadan kooxood ay laba lugood ciyaari doonaan kulanka haddaba maanta dhacaya haddii kooxda kubadda cagta ee chelsea laga badiyo waxay weeg tahay in lugta kalena ay adkaan doonto inay kasoo kabsato guuldarada haddiise ay badiso waxaa kooxda kubadda cagta ee arsenaal ku adkaan doonta markay gurigeeda tagto inay guulaysato labadan kooxood oo koobkan inta badan kooxahooda heerka koowaad aan dheelsiinin ayaa ciyaartooyada heerka koowaad aan dheelsiinin ayaa waxaa laga yaabaa kulankan in ay isula baratamaan sida horyaalka dalka ingiriiska oo kale oo ciyaartooyda ugu wanaagsan labada macalinba ay garoonka soo geliyaan hase ahaatee haddii la saadaaliyo kulankan waxaa guusha loo badin karaa kooxda kubadda cagta ee chelsea oo gurigeeda ku ciyaaraysa waan gartay ugu dambayntii waxaa socday kala iibsiga laacibiinta suuqa ugu furnaa wararka ugu dambeeyey kala iibsiga laacibiinta run ahaantii suuqaasi tan iyo markii uu furmay kooxaha horyaalada qaaradda yurub kox waliba waxay isku dayeysaa inay awooddeeda kooxeed ama ciyaarad ee kor u qaado waxaa soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo sheegaya ciyaaryahan lucas mora wiilka reer brazil oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee b s g inay manchester united gorgorinayso ciyaaryahanka islamarkaasina haatan la leeyahay ciyaaryahanka waxaa laga yaabaa b s g inay manchester uga iibiso shan iyo labaatan milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahan tim wilcod oo kooxda kubadda cagta arsenal muddo u ciyaarayay ayaa haatan waxaa la leeyahay kooxa door ayaa raadinaya waxaa ka mid a kooxdii caruurnimadiisa soo barbaarisay ee southampton iyo weliba kooxda everton oo haatan leeyahay everton ayaa safka hore ku jirta oo labaatan milyan inay ku iibsato ayaa laga yaabaa sidoo kale weeraryahanka arsenal ee alexis sanchez ayaa isna laleeyahay waxaa suuragala inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee manchester city halka ciyaaryahan mahrez na suuragal ay noqon karto in kooxda kubadda cagta ee liverpool ay soo iibsato maadaama ay daydayeyso siday kusoo buuxin lahayd booskii uu baneeyey ciyaaryahan coutinio oo toddobaadkan horaantiisa ku biiray kooxda kubadda cagta ee barcelona la arki doonay halka ay kooxahaasi ciyaaryahanadaasi ay u kala keenaan amaba halkay ciyaaryahanadaasi ku dambeeyaan waa gartay waa aad baad u mahadsan tahay maxamuud kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud masaxduu ila falanqaynayey ciyaarihii qaaradda yurub gaar ahaan labada dale spain iyo ingiriiska maxamuud aad baad u mahadsantahay adigaa mudan saneero inkastoo aan dhegeystayaashana ka raaligelinayo codkayga isbedelkiisa oo xoogaa hargab iska jiro annaguna waanu kaaga ducaynaynaa hargabkaasi aad baad umahadsantay maxamuud adigaa mudan intaasna waxay nooga eeg barnaamijkii ciyaaraha intaynu mar damba kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay maxamuud mascade iyo maxamed cabdisandheer iyo ciyaaraha intaas haddaan kaga gudubno markana kusoo dhowaada codka nimco jaamac iyo heeska ciil
heestaasi fanaanadda nimco jaamac ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii saaka iyo caalamka inta haddii la idhaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno wa anigoo maxamed cabdi saare cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan